habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o eeda idinkaga imaanaysa washington
waa habeen salaasaha bisha mey waa laba sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali.com waxaa idaacadda caawana si wada jira idinku daadiin doona saare cabdi axmed iyo weliba anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida dagaallo afartan iyo siddeedii saac ee lasoo dhaafay ka dhacaya deegaano inta u dhexaysa ah nambar konton iyo ceelwareegow gobolka shabeellaha hoose laba arrin ayay isugu jiraan mid waxay u dhaxaysaa maleeshiyadeeleedyo ee iyagu isu dilaya aanooyin qabiil waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhallinyarada sheegta oo shaqiilayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mida beelaha dega ee gobolka waxaa kaloo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ah ee toddobaadka dambe ka furmaya magaalada london shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub marka iyaga unbaa la waafajiyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee i c j oo iyadana soo saartay tallaabooyin ku socda midowda yurub ka hor shirka london sidoo kale waxa aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcabadeeda soomaalida iyo weliba saamaynta naf iyo weliba dhaqaale xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kaleba way noo raaci doonaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee unisef ayaa waxa ay sheegtay in tirada nafaqadarada ee heese ilmaha ay sare usii kacayso soomaaliya iyadaoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira meelo ka mida iyo macaluusha oo laga yaabo in ay deg deg ugu timaado sanadkan dhammaadkiisa in ka badan hal dhibic afar milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro ugub ah iyada oo laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qaba inay geeriyoodaan haweeney u hadashay hay-adda unisef ayaa waxa ay sheegtay in nafaqadarrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo ay qaadaan iyadoo caruurta fuuqbaxaysana ay si fudud ugu dhiman karaan saacado gudahood shubanka haya awgiis waxaa kaloo hay-addu intaasi ku dartay in abaaraha macaluusha iyo barakaca ay ilmaha ka dhigayso kuwo u nugul khatarta soo wajihi karta inay geeriyoodaan soomaaliya ayaa qarka u saaran ayaa lagu yiri warbixintani macaluul taasoo ka dhigaysa in lagu sheegay warkan macaluushii saddexaad inay noqonayso oo dhacda muddo shan iyo labaatan sana ah gudaha soomaaliya ugu yaraan laba boqol iyo lixdan kun oo dada ayaa dhintay sanadkii labadii kun iyo kooiyo tobankii macaluushii dhacday iyada oo intooda badanna dadkaasi ay ahaayeen caruur iyo hooyooyin madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kani ruushka valadimir putin ayaa la qorsheeyey in maanta oo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo markii ruushku uu cambaareeyey weerarkii militari ee bishii hore maraykanku ku duqeeyey siriya guriga cad iyo kremlinka ayaa labadooduba caddeeyey wadahadalka dhanka telefoonka balse ma aanay tilmaamin mowduuca ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalka sokeeye ka socda siiriya iyo taageerada xidhiirka ah ee buutin uu fidiyey madaxweynaha siiriya bashaar al asad wadahadalkan telefoonka ayaa noqonaya kii saddexaad ee ay yeeshaan tan iyo markii uu trump ku guulaystay doorashada iyagoo horena u wada hadlay bishii hore kadib markii uu weerar ka dhacay magaalada st petersburg ee dalka ruushka iyo toddobaad kadib markii bishii januari loo dhaariyey xilka madaxweyne donald trump xilligii ololaha ayaa trump uu sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo putin ay ka wada shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisanimo
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun on ayaa waxaa taasi dhigeeda la filayaa inay si dhaqsaa u dhici karto kulan wakhtiyada soo socda xilli kastoo ka mida ay yeeshaan labada hogaamiye markii isniintii shalay ahayd uu donald trump ku sheegay in uu qiimeynayo inuu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waraysi uu siiyey bloomberg news ayaa waxa uu ku daray inay taasi tahay mid ku xiran inay dhacdo xaaladaha dhabta ah ee loo baahnaan karo inay meel maraan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa goor hore wuxuu isna sheegay inaysan haatan muuqanin xaaladihii loo baahnaa inay ku dhacdo kulankaasi mushkilada la xiriirta gacanka kuuriya ayaa weli kacsan iyadoo maamulka madaxweyne donald trumpna ay qaadayaan tillaabooyinkii ugu habboonaa ee ay ku xadidi lahaayeen pyongyang inay sii naaxiso tijaabinteeda hubka nukliyeerka ugu yaraan koob iyo labaatan qof oo rayida ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda isis ku qaaday xero qaxoonti oo ku taalla xadka ay suuriya la wadaagto dalka ciraaqa sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadanaha ee siiriya afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo raami abdeel ayaa sheegay in ugu yaraan shan weeraryahan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xeradan oo ay ku jiraan qaxoonti reer ciraaqa iyo weliba barakacyaal suuriyaana ilawareedyo kurdiya iyo weliba kuwo siiriyaana ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka wax ku noqday ay si kumeel gaara ugu jireen xeradan kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ka socda meelaha ay gacanta ku hayaan kooxda isis ee dalalka ciraaqi iyo weliba siiriya fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanidu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad degaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo idinka imanaysa washington xaaladda deegaano ku yaala gobolka shabeellada heese ayaa lagu sheegay lagu soo warramayaa inay degan tahay kadib dagaalo goosgoosa oo siddeed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay ku dhex marayey ciidamada dowladda soomaaliya ay weheliyaan kuwa amison iyo maleeshiyada ka tirsan al-shabaab iyo isku dhacyo dhex marayay maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda dagaalada ayaa saameeyey deegaano hoos yimaada degmada nabar namber konton iyo ilaa iyo ceel wareegow wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheer ayaa haddaba dagaalkan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay runtii namber konton keliya maaha meelaha ay wax ka dhaceen waxay isugu jiraan waxaa meelaha ka dhacayay ilaa eelwareego ilaa iyo number konton laba arrin ayay isugu jiraan mid waxay u dhaxaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil oo waxay daba joogtay wax isdaba joogay ahaa laba qof oo marka lagu dilay habeen hore habeenkii ka horreeyey qof dumara oo eelsaliini habeen hore lagu dilay waxaas ayay daba joogtay oo taasi sidaas ayay ahayd number konton iyo agagaarkeeda ka dhacday waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhallinyarada sheegta oo sharwilayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mida beelaha dega ee gobolka gaar ahaan deegaanka number conton ilaa iyo ceel wareegow kaas oo ay runtii dhibaato xoog le u geysteen dad iyo dunyada waan gartay marka waa laba arrimood baad ii kala sheegtay mid dagaal beeleedyo meenaa salka ku haya iyo al-shabaab oo weerar ku qaaday qabiil al-shabaab maxay ku maagtay qabiilka halkaa degan ama beesha sida aad og tahayba waxaa iyaga u caada ah ciddii aan aragtidooda u hogaansamayn in ay la dagaalamaan marka waxaa jiray rag hubaysnaa oo wakti gacansaar lalahaa haddana ka baxay oo ka hor yimid oo dowladda gacansaar la yeeshay taas ayaa waxay keentay in ay mar walba weeraraan iyagoo hadda duway sidii hore oo gaarsiiyey weerarkoodii maatadii iyo shacabkii iyo dadkii reerimiyiga ahaa oo awalba ay nolosha ku adkay waan gartay markaa kaalinta dowladda iyo ciidamada kaalmeeya ee amisom maxay ahayd markaan ka hadlayna dagaalkan ay al-shabaab ku qaaday beesha halkaa degan ciidamada dowladda iyo ciidamada amisomba mandatekooda guud ahaan ayaaba wuxuu yahay inay shacabka difaacaan mar haddii waxaa lala dagaalamayaa ay shacab yihiin waxay ku qasban yihiin in ay difaacaan waxay ku xiran tahay marka xogta waktiga ay helaan sida ay meesha u joogaan intaas ayuunbaa jiri kartaa farqi inuu udhexeeya laakiin sidoo kale waxaa waajib ka ah oo khasab ku ah in ay difaacaan dadka shacabka marka ma difaacdeen runtii intii markaa la karayey way waxbay qabteen dee meesha waxbaba looguma yimaadeen haddii aanay soo geli lahayn waa lala dagaalamay waana la reexay qoladii sharladayaashii marka bal khasaare haddaad iga warantid wallahi kun iyo laba ma aanan dhihin waxaan un ognahay waxa weeye in meeshii dagaal ka dhacay in ay markii hore iyagaa dee sudiska bilaabay guryo ayay dad shacaba ka gubeen xoolo ayay ka haysteen dadkiiba qaar wax gaareen nin uun baan ogay aniga inuu dhintay kadibna ciidamada ayaa soo gurmaday dabadeedna waa la riixay marka kadib gurmadka ciidanka khasaaraha haddaad iga warantid ma wax khasaaraha oo ciidamadan hadda nala kugu sheegay ma jiro dhinaca al-shabaabna iyagana hadda wax aan number saxa oo aan kuu sheegi karaa ma jiro waayo haddaan dib ugu noqdo tii beelaha u dhexaysay ee marka iyo deegaan kalead sheegtee dadka lagu dilay hadda xaggee ayuu xaalku maraya wallahi hadda xabadi ma socoto oo maanta xaaladdu way deganay laakiin ma jirto wanwaan dhab ah oo dhammaystirantay wakti kasta ayayna xaaladaasi ay dhici kartaa waad garanaysaa dee waa marka laisdilo oo la kala tago haddana wakti walba ayay meel wax ka dhici karaan oo wuxuu waa aano iyo wax la nooc ah waxaanay u baahan yihiin in runtii dee la la wajaho iyadana waxaa lagu wajihi karaana waxa weeyaan laba qodobba in laga sameeyo gobolka haddii alla idmo waana sida hadda ku qorshaysan insha allah in nimankan shareedayaasha ah laga saaro oo shacabka laga dulqaado iyo in maleeshiya beeleedka go-aan laga gaaro oo ciddii ninkii ciidannimo rabana ciidan loo xareeyo ninkii kalena qoriga laga qaado waxaad garan kartaa wiil labaatan jira oo qabiil qori u sita inaan laga nabadgelin marka taasaa waxay keenaysaa mar walba in dagaal beeleedyadu ay soo noqnoqdaan marka taas ayaa dowladdu hadda ay go-aan ka gaaraysa haddii alla
gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal xilli toddobaadyo uun ay ka dhiman tahay waxaan dhammayn toddobaad shirka london ayaa mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ajandayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe furmaya kana furmaya magaalada london ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka soomaalida cabdiraxmaan yuusuf cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka london ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub marka iyaga unbaa la waafajiyey qodobkaas amniga ah qodob walbana waxaa ku hoos jira faahfaahin haddaan ku hormaro afar qodob oo kalea kusii hoos jirta kow wuxuu yahay in soomaalidu ay geyso la tagto london heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kaas oo qeexaya haykalka hay-adaha amniga militariga booliiska iyo nabadsugidda taliska iyo kala dambeynta ciidamada mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka sidoo kale cabdiraxmaan cinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qaybgeli doonaan dalal kor u dhaafaya afartan dal shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo dhowr iyo afartan dal iyo hay-ado waaweyn ay ka soo qaybgeli doonaan oo dhici doona tobanka iyo koob iyo tobanka bishan maanta labada ah haddii alla idmo waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda martigelinaysa u k qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo guddoomiye cabdiraxmaan ceynte waxaa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer waxaana uu sheegay in soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka soomaaliya
ilaa hadda soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah inkastoo la dabciyey sanadkii oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayno ilan dowlad madax bannaanaan nahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo beesha caalamka oo aan london la tegi doonno jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal wakhti keliya ku xirane wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro oo ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka saa ogtihiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan waxaana laga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas ugu dambayntii cabdiraxmaan yuusuf ceynte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu samayn doono siyaasadda markii la yidhaahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabyo ah oon dhammaystirnayn waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno ka mid ah qaabkii aan aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku samayno dastuurkaas xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badanay runtii ka samaysay iyo baarlamaankii hore dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay laakiin waxyaabaha waxyaaba waaweynaa weli harsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad og tihiin in arrin aad u weyn ay tahay sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana loola soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysi dheh ama beera dheh ama xoolo dheh ama wix dhulka hoostiisa ku jira dheh ama badda hoostooda ku jira dheh qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanna inaan qaadanno hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin nidaam presidential wax la yidhahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahana ma wada lihin waxaan leenahay hybrid mid la yidhahdo isku darsoon isagana inaan caddayn kala nimaadno qaabkii aan u aadi lahayn iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c g ayaa sheegtay in soomaaliya ay haysato fursada ay ku samayn karto isbeddel dhinaca amniga iyo weliba siyaasadda oo ay muddo u baahnayd hay-adda ayaa fursadan ku sababaysay yeelashada ay soomaaliya yeelatay madax cusub iyo weliba caalamka oo si weyn u danaynaya hay-adda ayaa waxaay tala u jeedisay midooda yurub iyo dhinacyada ku lug leh shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada london ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo weliba soomaaliya waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan i c j inoo soo koobaya hay-adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub soomaaliya oo leh baarlaman ay ku jiraan dhallinyaro badan oo maskax furan iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo ay dowladda soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xasilinta dalka hay-adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada london ka furmayo shirka ay leeyihiin soomaaliya iyo beesha caalamka hay-adda ayaa soo jeedisay in shirka london uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto hay-addu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya la ansixiyey bishii maaj ee sanadkan in daacad laga noqdo wajahidda qorshooyinka dowladda ay la tegayso london oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha soomaaliya sida midooda yurub midooda afrika jaamacadda carabta turkiga maraykanka iyo u k oo martigelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah soomaaliya gaar ahaan waxay hay-addu xustay abuurista xaalad iyo degaan suurtagal ka dhigi kara in ciidamada amisom ay ka baxaan soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka soomaaliya marka ugu dambaysa hay-addu waxay ka digtay in haddii dowladda cusub ee soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan qabyatirka iyo dib u eegista dastuurka la dagaalanka musuq maasuqa hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto taana ay fursad u siiso al-shabaab inay dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in al-shabaab ay weli ka faa'iidaysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo iyadoo u oggolaanaysa hay-ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dadaan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso si ay u soo noolayso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay-adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldaraystaan ama ka gaabiyaan gargaarka waxay sheegtay warbixinta i c g inay yar yihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilaacda soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhallinyarada badnaa ee ay abid soomaaliya yeelato oo saddex iyo lixdan xubnood ay yihiin dumar laba boqol saddex iyo siddeetan xubnood oo ka mid ahna ay yihiin dad da'doodu ka hooseyso konton sano jir in ka badan sagaashan ka mid ahna ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday taas ayay hay-addu ku tilmaantay fursad cusub oo soomaaliya ay heshay waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay gaar ahaan hoteelo maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurbajoogta oo soo batay warbixintu waxay u soo jeedisay dowladda soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka iyadoo ka bilaabaysa nabadeynta magaalada muqdisho islamarkaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saartaa wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqaysaa helista xuduud goboleedyo la isla ogol yahay ugu dambayntii warbixintu waxay ka digtay amisom oo soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka kana hor itegi kara khatarta al-shabaab hay-addu waxaa kaloo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta
maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixin ay soo saartay hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiya la yidhahdo i c j taasoo ay kaga hadlaysay amniga soomaaliya oo ay ku tilmaantay inay soomaaliya haysato fursad ay isbeddel dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ku samayn karto
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal warbixin ay soo saartay hay-adda ka shaqeysa amniga badaha ee ocean bion piracy ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaantii maraakiibta ah ka goosha badaha iyo biyaha soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga uu hoos u dhacay taasina ay keentay halista laga qabo in burcadbadeedu ay dib u soo laabato warbixintan oo sanadlaha ayaa waxaa looga hadlay sanadkan khasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay dunidu ugu kacayaan falalka burcadbadeednimada ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf warbixintan oo lagu magacaabo xaalada burcadbadeed ee badaha labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa sheegaysa in weerarada dhowaan ka dhacay biyaha soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta waxayna sheegtay warbixintu in xaatan xaaladu gaarsiisan tahay halis ah in burcadbadeedu ay soo laabato misi bijin waa mid ka mid a labada khabiir ee qoray warbixintan Well, um, one of the key findings we found uh, is that piracy has
waxay tidhi mid ka mid a waxyaabahan ogaanay waxa weeye in kooxaha burcadbadeeda marna aysan dhammaanin kana tirtirmin xeebaha soomaaliya awooddooda iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcadbadeednimada ay sii jirtay haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen qodob kale oo aan ogaanay waxa weeye ayay tidhi inay kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tiri inteeda badan galbeedka afrika iyo qaaradda aasiya warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda soomaaliya ay ka dhaceen toddobiyo labaatan shil ama weeraro loo geystay maraakiibta iyo doonyo hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guulaysta waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin shan boqol iyo afartan iyo shan badmaaxe waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan soomaaliya ay yihiin sideed qof oo shaqaalaha oo la socday doon kuwa kalluumaysigoo laga leeyahay dalka iiraan laguna magacaabo f v siraaj taasi oo iyada iyo shaqaalaheeda la haysto laba sano iyo sideed iyo soddon maalmood warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeeda bariga afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii tusaale ahaan labada kun iyo koob iyo tobankii khasaaraha ka imanaya burcadbadeeda taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo qarashka ku baxaya ilaalinta maraakiibta ah waxa uu dhammaa toddoba bilyan oo dollar halka sanadkii hore uu ka ahaa hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weeraro burcadbadeednimo ay weli kasii jiraan soomaaliya islamarkaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin missy bigin oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanad ka dhacay biyaha soomaaliya inay weli qiimeynayaan islamarkaana aysan ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
waxay tiri waxay ila tahay inay tahay mid lagu degdegayo haddii la yidhaahdo burcadbadeedii dib ayay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay labada kun iyo tobanka iyo labadii kun iyo koob iyo tobanka markii ay weerarada ugu badan dhacayeen hase yeeshee korarka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan ayay tiri in niyadda lagu hayo warbixintu waxaa kaloo sheegtay in iskaashiga laga sameeyey la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcadbadeeda kuwaasi oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay hase yeeshee waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aada u liidato oo boqolkiiba sagaashan iyo shan haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hor taagan yihiin ciidamada badaha caalamiga ka howlgelaya dhinaca galbeedka qaaradda afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horeeyey waxayna arrintan saameysa ayay tiri kun iyo sagaal boqol oo badmaaxayaala weeraradaasi ayay tiri saddex meeloodoo laba waxay ka dhaceen dalka nigeria xeebtiisa waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka afrika sanadkii hore taasi oo dhammayd sideed iyo toban weerar halka sanadkii kasii horeeyay labada kun iyo shan iyo tobanka ay ahayd saddex iyo toban weerar dek sibalis waxa uu isna uu ka mid yahay labada qoraa ee soo saaray warbixintan waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo korhka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas waxa uu yidhi ugu horreyn burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye ayuu yidhi in markaad eegtid halista burcadbadeeda bariga afrika iyo tan galbeedka afrika iyo aasiya ay kala duwan yihiin sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa ayuu yidhi kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba dhinaca aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen boqolkiiba soddon iyo shan hase yeeshee falalka loo geysanayo falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen waxaa qaaradda aasiya ka dhacay koob iyo labaatan shil sanadkii hore iyadoo sanadkii kasii horeeyeyna aysan ka dhicin wax weerara waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha lagu dilay qaaradda aasiya ay dhan yihiin lix qof waa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen lixdan iyo toddoba qof warbixintii hay-adda ka shaqeysa amniga badaha ee ocean bion piracy oo uu noo soo koobaya haaruun macruuf ayay taasi ahayd
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kale ee idaacaddayada fiidnimo ayaynu isi gudbi doonnaa waxaanaad ku dhegaysan doontaan warbixin ay hay-adda yunisef ka soo saartay arrimaha carruurta iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan soomaaliya barnaamijka muraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban balse marka hore ku soo dhowaada qodobo ka mida wararka adduunka ugu waaweyna
sanduuqa badbaadada caruurta ee unisef qaramada midoobey u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in tirada caruurta nafaqadarada hayso ay sare u kacday soomaaliya iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo ay macaluul daba taali karto sanadkan dhammaadkiisa in ka badan hal dhibic afar malyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadaro uguba iyada oo laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo caruurtaasi ka mid ahna laga cabsi qaba inay geeriyoodaan haweeney u hadashay unisef ayaa sheegtay in nafaqadarada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo iyadu saameyn ku yeelan kara noloshooda madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ka ruushka valadimir putin ayaa la qorsheeyey inay maantoo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka kaasi oo noqonaya markii ugu horreysay tan iyo markii ruushka uu xambaareeyey weerarkii militari ee bishii hore maraykanku ku duqeeyey dalka syriya guriga cad iyo weliba kremlinka ayaa labadooduba caddeeyey wadahadalkan dhanka telefoonka balse ma aanay tilmaamin mawduuca ay ka wada hadli doonaan labadan hogaamiye ayaa la filayaa inay wada hadlaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka syriya iyo taageerada xidhiirhka ah ee
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump uu ku doonaya inuu kula kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon on ayaa waxaa taasi la filayaa inay dhici karto xili kastoo wakhtiyada soo socdaa isniintii shalay ahayd ayaa donald trump waxa uu sheegay inuu aad u qiimeynaya inuu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi maruu siinaya waraysi bloomenberg news oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay suuragal u tahay inay u dhacdo xaaladaha dhabta ee la doonayo haddii la meelmarinayo ugu yaraan koob iyo labaatan qof oo rayid ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda isis ku qaaday xero qaxunti oo ku taalla xadka siiriya ay la wadaagto dalka ciraaqa sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadamaha ee dalka syriya afayeen u hadlay oo lagu magacaabo ramil abdil ayaa sheegay in ugu yaraan shan weeraryahan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xerada oo ay ku jiraan qaxunti reer ciraaqa iyo weliba barakacayaal siriyaana
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal qeybaha dambe ee idaacadda oo caawa idinla socodsiinayaan anigoo asaare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamed shurwac ayaan soo gaarnayay sida warkaba aad ku maqlayseen hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa waxa ay sheegtay in la filaya in boqolkiiba konton ay kor u kacaan caruurta soomaalida ee hayso nafaqadarada sanadkan waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay konton iyo lix kun oo caruura oo nafaqadaro ay hayso taasi oo ah sagaashan boqolkiiba in ka badan tiradii sanadkii hore warbixintan waxaa soo akhriyay soona koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sarawkaca carruurtaasi ay nafaqadaradu hayso ayay sheegeen inuu gaadhay hal dhibic afar milyan kuwaasoo ay ka mid yihiin laba boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqadarro ba'aan oo halis gelinaysa naftooda waxaa kaloo lagu sheegay in carruurta nafaqa xumadu ay hayso ay sagaal jibbaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka shubanbiyoodka iyo jadeecada kuwaasoo sidaa yunisef sheegtay hadda faafaya iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ka dhacday somaaliya ee dishay laba boqol iyo lixdanka kun ee qof in ka badan kala baray ahaayeen carruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka soomaaliya ee hay-adda yunisef stephen luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarada ka daaweeyeen lix iyo konton kun oo qof inta sanadkan iyada oo boqolkiiba sagaashan ka badan lala tacaalay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta cudurka iyo barakaca wada soc ay yihiin kuwa carruurta aad u dila islamarkaana si deg deg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa iyo lix boqol iyo shan iyo toban kun oo qof oo u badan haween iyo carruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii noofembar amaba koob iyo tobanaad ee sanadkii hore sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha abril ilaa iyo juun ay si teelteela u da-een kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da-een ee dalka iyago oo intaasi ku daray in roobabkaasi sida oo kale ay halis ku yihiin carruurta haddii ay roobab xoogan da'ana ay dhibaato kale ku keenayaan carruurta ku nool hoyga jilicdasan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba shiraacyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xerooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay ubatay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo afartan kun oo carruura in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay carruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay unisef sii raacisay in caddaymo lagu helay waraysiyo ay muujinayaan in carruur badan oo ku nool waddooyinka iyo carruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmutiyeedkan ka soo baxay hay-adda yunisef ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtogelisay iyaga iyo kuwaay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada lixdan iyo afar goobood oo lagu daaweeyo daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan sideed iyo labaatan kun iyo afar boqol oo xaaladood ilaa iyo bishii abril saddex iyo labaatankeedii marka la barbardhigo shan iyo toban kun iyo lix boqol oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sidoo kalena ay yegleeleen saddex boqol iyo soddon xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa siddeed boqol iyo soddon iyo toddoba waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtageliyeen in lix iyo konton kun iyo afar iyo konton carruura oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyo tan iyo bilowgii sanadkan tiradaas oo ah ku dhowaada labanlaaba tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyada oo boqolkiiba labiyo sagaashan ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gebagabadii lagu sheegay warmutiyeedkan in yunisef ay heshay toddobaatan iyo siddeed dhibic toddoba milyan oo dollar oo ka mid ah boqol siddeed iyo afartan milyan oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay boqolkiiba toddobiyo afartan maaliyaddii ay u baahnayd warbixintii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta yunisef oo uu noo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa la diyaaraa islamarkaana idinla socodsiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa boqol maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha maraykanka donald trump dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka maraykanka soo maray marka la eego boqolkii maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada harrisburg ee gobolka pennsylvania ayaa madaxweyne trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeegga boqolka maalmood
waa halbeeg aan run ahayn boqolka maalmood hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaannu jirin qof qabtay wixii aan boqolka maalmood ku qabtay anigu haddaba run ahaantii master trump boqolkii maalmoodee xilkiisa u horreeyey ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyey jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonnaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta boqolka maalmood soo bilaabatay waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sandar waa mahadsan tahay waxay bilaabatay boqolka maalmood oo madaxweynaha marka wadar la tirinayo markay ahayd bishii julaay afar iyo labaatankeedii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii oo markaa meesha uu haystay madaxweyne franklin roosevelt uu haystay la tiriyada waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqamadii hore ee madaxweynayaasha u yaqiina ka ka baxsan oo khawaarucaana ah wuxuu saxiixay toddobaatan iyo lix biil buu sharci u saxiixay ee kaabineedkiisii oo dhanna hal mar ayay dhaarteen markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamay uusan ballan qaadin wuu bilaabay taasaa marka waxay waxay noqotay mid ku noq ku ah ummadii markaa koongareeskeed waxay la yaabaan marka taas xilligaasay bilaabatay waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweyneyaasha soo qabtay xilka maraykanka inagoo donald trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey afartii ama shantii u dambeysay haddii la eega ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeyey dhinaca dhibcaha marka la eego boqolka maalin ee xafiiska ugu horreysa waxaa ugu sarreeyey markaan ka bilaano reegan reegan baa ugu sarreeyey oo markii wuxuu keenay lixdan iyo sagaal buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey waxaa ku xigay bush oo asna uu ka hoseeyey laakiin kii waa clinton oo asna keenay lixdan iyo toddoba ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada si fiican buu wadaa bushkii ku xigay oo clinton ka dambeeyey oo w ahaa lixdan iyo laba ayaga sagaryuu ahaa dadka tira shaqada si fiican buu wadaa obama oo ku xigay lixdan iyo saddex bay ahaayeen dadkeeda shaqada si fiican buu wadaa haddii aan trump fiirino afartan iyo shan buu hadda marhayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa so halka haddaad fiirisid waxaan u malaynayaa boqolkii maalmood ugu horreysay uu durbo wuxuu ku socdaa wuxuu socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska haddaan fiirina xagga sharciyada executive orderka oo oo qofka ay qaadeen trump wuxuu saxiixay executive orderka wuxuu saxiixay soddon obama wuxuu saxiixay sagaal iyo toban bush oo w wuxuu saxiixay koo iyo toban koo iyo toban clinton wuxuu saxiixay saddex iyo toban laakiin soddonkii uu trump saxiixay wax yar ayaa ka hirgaleen waan garta waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday dabcan boqolkaa maalin baa lagu qiimeeyaa haddaynu eegno trump waxyaabihii u ballan qaaday waxa uga fulayay waxaan uga fulin boqolkiisaa maalin ee xafiiska ugu horreeyey wuxuusan dheere ballan qaaday soddon iyo sideed ballamood buu qaaday inuu fulinayo labo weli maba bilaabeenba oo waxaa ka mid ahaa china lacagteeda inuu reduus garayn doono afar iyo toban weli muusan bilaaban iyagana oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha laba hadda kasoo qaata kambaniyaasha maraykanka oo banaanka intay u baxaan ganacsigoo banaanka kasoo biraysay shuurta uu oga gabadaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin taas waxaa ka mid ahaa dadka maraykanka baarlamaanka maraykanka inta badan way iska soo laalaabta sida john mccain oo kaleeto xad ma laha inuu xad u yeeli doono taasna weli muusan bilaabin oo waxay ahayd afar iyo toban qodob oo ku dhaartay inuu samayn doono uusan weli bilaabinba waxaa ka mid ah saddex iyo toban uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsanaa mexico si loo si qarashka ku bixi lahaa weli uu ku dhawaaqay laakiin weli shaqa bilaabatay kaleeto waxaa ka mid ah idan uu kamid ah dadka sharci darrada maraykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono taasna weli hawl weli dhammaystirantay ma aha wuxuu dhammaystiray soddon iyo sideedii xabe uu ballanqaad dhammaystiray ilaa hadda waa sagaal xabo sagaalka xabo laba kamid haddaan sheego hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare maraykanka uu buuxin doono wuu buuxiyo neil carson waa kii ku buuxiyey waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka maraykanka dadkay shaqaalaysiisaa marka madaxweyne cusubba dad cusub buu shaqaalaysiiyaa dadkaa cusub inuu fariisgarin doono wuu ku dhawaaqay wuu fariisgariyay taasna wuu ku guulaystay waxaa ka mid ah iyadan qob hal qodob saddexaalka ku darro iyadan uu gaadho uu sameeyey waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey trade pacific partnership kaasna isaga wuu joojiyo wuu dhrow gareeyey so sagaal soddon iyo sideedii qodob ee uu ballan qaaday laba wuba ka jeestay gebi ahaanba faruhu ka qaaday afar iyo toban mabuusan bilaabin saddex iyo toban wuu bilaabay laakiin wax dhammaystirmay weli ma laha sagaalna wuu dhammaystiray haddii la kaleeto sagaal iyo labaatan wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ay u buuxsantay boqolkiisii maalmood ee xafiiska ugu horraysay intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha maraykankana intaasi haddaan kaga gudubno halkaasi weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban falastiin axmed ayaa inoo haysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhallinyarada ku sugan gudaha dalka soomaaliya taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyey islamarkaana laga hormariyey xuquuqdoodii tan qurba joogta waxay dhallinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dowladda iyo hay-adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta iyadoo la siinaya tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhallinyarada gudaha wax ku baratay islamarkaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa waxaana ka qaybgalaya iyo liibaan yuusuf axmed oo loo yaqaana liibaan caseer oo ka mida dhallinyarada qurba joogta ah ee dib dalka ugu noqday iyo cabdiweli cabdulaahi xuseen kaytoon oo ka mida dhallinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay islamarkaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay aan ku horumara cabduule maxay tahay cabduule tabashada aad qabtaan bismillahi raxmaan raxiim falastiin aadaa u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o e da fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee kusoo barbaartay wax ku baratay usoo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray hadday ahaan layd hoobiyo dhacayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii ilaahay uu suurtageliyey inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna sabray dalkooda waxbartay rajadii ay lahaayeenna ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan uu ilaahay keenay oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay haddaan nahay dadka dega soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyey dad soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo ka soo laabtay qurbaha kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilihii dalka laga hogaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay ama niyajad gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii melihii laga hogaami lahay
ku tamaniyaan inay qaarkood ku tamaniyaan inay u tahriibaan dalka dibaddiisa waa mahadsanta haye liban ma isku aragtaan haddii aad tihiin dhallinyarada qurba joogga in aad qaadanaysaan fursadihii dhallinyarada soo dhibaatooday ee dalka ku sugnaa ee wax kusoo barta horta falastiin warantii waaad kaaga mahad celinaya dooda maanta aad nagu casintay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad soomaali ah wadankana lagama xigo dee waxa ay systemka ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyey waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda kasoo baxayo kolley haddaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto dee annagu dhalinyaraan nahay wadankii waa ku dhalalay wadankii waa ka baxnay waxaan u tahriibnay inaan wadankeeni inaan wax ka qabanno aan aayaha wadankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kolley kolley dee qofku biniaadamku hadduusa aqoon lahayn waxba ma qaban karo midda kale walaashiis falastiinay waxaa ah annagu kolley haddaan nahay diasporo waxaan kusoo kordhinay wadanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinkas ka soo baxayo dowladda qofka biniaadamku hadduusa aqoon lahayn ama garanaynin systemkii kolley wax walba aqoontaa lagu horumaray waxa ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah baasboortka ee diasporada kolley baasboorka waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aho inay la taarget gareeyo diasporada diasbaradu wadanku faa'iiday u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana na caddeecaan inaan leenahay dhulka lalaan leenahay nahayna soomaali waa mahadsan tahay cabdiweli falastiin aadaa u mahadsan tahay walaalkay caseer doodiisa markaan ku laabta anagu horta ma taagnin diaasbarada dalka dibaddiisa kasoo laabatay dalka mana lahan waxa aan u doodayno oon u taagannahay oon u qaylaynayno oon baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayno ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhexeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinaca howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan boqol kiiba siddeetan waa dad ka soo laabtay dalka dibaddiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer b h d gaaray oo u diyaarsan inay dalka hogaamiyaan waxaa tusaale kaloo cad ah gobolka banaadir hadda guddoomiyeyaashii ku-xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulley waa dad qurba jooge annagu marka dooda ma taagnin diaspora soomaali miya iyo maahane waxa aan taagannahay soomaalida waa isku mid daha ha joogto ama dibadda ha ka timaado fursadda waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursadda dadku ha u sinaadaan intaas waa imaane dooda ma jirto yaa soomaali iyo aan soomaali ahayn haye liban falastiin ugu horeyntii waan kaga mahad celinaya walaalkay cabdiweli keyton waxaan leeyahay aniga de soomaalidu de boqolkii sagaashan dhibaata lagu jira burbura lagu jira wasiirada hadda ah dowladda federaalka u helay jaaniskooda inay wasiiro noqdaan waayo waxaa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin waayo aragnimadooda de ninka dalka jooga waxaa laga yaabaa inuu yaqaano corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortana waa wasiiro u dhan shaqadooda kana bix karo siduu sheegay ra-iisul wasaare xasan cali kaare wasiirada dad u baahan mao inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diaasbaradu waxaa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diaasbaradu wadanku faa-iiday u tahay soomaaliduna faa-iiday u tahay waa inaan anaga nala taageeraa nalaga la shaqeeyaa wax walbana inaan annaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba siduu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir kolley hadda uu dhahay guddoomiyaasha gobolka banaadir waa qaarkooda ku-xigeenada waa diaspora u yiri de qofku bini-aadamku waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisaa lagu xulanaya diaspora laguma xulanayo waxaa lagu xulanaya soomaaliya inuu yahay haye cabduli falastiin aniga waxaan qabaa dooda maahan yaa aqoon leh yaan aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta le isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka war rabaa dadka gudaha joogay ee kusoo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin oo jaamacadooda ay barteen marka laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka usoo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar ka mid a ama guddoomiye ku-xigeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar ka mid a haddii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yidhaahdo gobolka meeshii aad ka deganeedeen ama wasaaraddii aad ku shaqaynayseen baa lugtiina ku taga adinkoon baabuur iyo cod kale aysan ida hagenini si tagi karin meelay ku taalaysan aqoonaa laga yaaba marka aqoon markii la yidhahdo keliya maahan luuqadda aad ku hadlayso iyo waxyaabahaas kale maaha environmentiga ama deegaanka lagu shaqaynayo yaa yaqaano oo uu hawsha wadi karo
waa mahadsantaha ugu dambeyntii maadaama dhallinyaradii wadanka joogtay ee wax ku baratay iyo dadkii kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dowladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intiioo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibaanaan siinaa adoo soo koobaya horta walaashiis ugu horeyntii falastiin waxaa xalka uu yahay dee soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeele iyo xoog wax kuraysi wax waxa loo baahanya waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad dee adduunkuna dee waktigu maraayo iyo marxaladaha lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanayo qurbada in la taageero waayo way ka waay arag fiican yihiin way ka dag way ka danimo fiican yihin way ka access fiican yihiin kolley de in lastaageero waay adduunku ma oo ninkan waa diaspora diasbaradu ha laga saaro wadanka dad dad dhahay waxaa aragnay inay dhahaan diasbaradu waa in la laaya annagu maxaa nagula laayanaya soo soomaali manihi soo muwaadin manihi inaan muwaadin ahan caddaynayna wadankeena u baahannahay dhulkeena u baahannahay dal kalena ma lihin dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato waa mahadsantaha haye cabdiweli falastiin dooda aan qabno waa midda hadda oo liyoon afkiisa ka qirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin ay aaminsan yihiin dadka qurbaha kasoo laabta annaguna waxa aan diidanahay waxa waaye in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo daaninta wax ku baratay ay leeyihiin warxaqeyna hana la siiyana wax dagaal iyo dilah kuma jiraan cid la laynayana ma lahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsannahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno doodu marka waxay tahay doorkeena qaybteena halna la siiyo haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo simo xuquuqda dalka ay ku hogaaminayeen laislana qiro inaan la kala socneen dadnimo inaan lagu kala socneen dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowla dowlado shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday annaguna waxaan khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu saaran yahaan khibrad u leenahay ha la wada shaqaystaan taagannahay waa la wada leeyahay maandeer aadaa u mahadsan tihiin cabdiweli iyo liibaan
waa kaaga mahad celinayna walaasha inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya liibaan yuusuf axmed oo loo yaqaana liibaan casayr oo ka mid a dhallinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiweli cabdulaahi xuseen kaytoon oo isna ka mid a dhallinyarada gudaha dalka kusii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhallinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mida tan ay helayaan qurbo joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed iimaan dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu kusii siqanaa ka hor intayna gabagabada gaadhin aan sahre cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa aan ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa haya saara mahadsaned cabdixakiim hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in tirada caruurta ee nafaqadarrada ay heyso ay sare usii kacayso soomaaliya iyada oo dalkana uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo macaluul laga cabsi qabo inay daba taallo sanadkan dhammaadkiisa in ka badan hal dhibic afar malyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro uguba iyada oo laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qaba inay u geeriyoodaan nafaqadarro haweeney u hadashay yunisef ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo saameyn kara noloshooda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo dhigiisa ruushka valadimir putin ayaa qorsheynaya maanta oo salaasa inay wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka
sahre aad baad mahadsan tahay dabcan gabagabadii idaacadda ayaan saan horeba u sheegay aynu kusii siqaynaa haatan aan dhinacii kaalmaha heesa aynu eegno iyo weliba dhinacii sugaanta
musiga codkaasi ayaan idaacaddii fiidnimo kusoo gabagabaynaynaa cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo
mashruuciyeen qal isa jacayba qalbigayga geliso waan ku qashuuciyeen ima iyo wanaagba qadirkay ku siiyeen ima iyo wanaagba qadirkay ku siiyeen aday ku qashuucde aday aday ku qashuucde waswacan ma noqonaa qurux ma u wadaagnaa waswacan ma noqonaa qurux ma u wadaagnaa aday ku qashuucde aday aday ku qashuucde waswacan ma noqonaa qurux ma u wadaagnaa waswacan ma noqonaa qurux ma u wadaagna